galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa axad bisha juunna waa soddon sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada beri waa afartii galabnimo waxaana idaacadda idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida maxkamadda racfaanka ee gobolka nugaal oo ayiday xukunkii maxkamadeed ee horay ugu dhacay saddex nin oo lagu helay kufsi iyo dil ay u geysteen allaha u naxariistee caashe ilyaas maxkamaddu waxay diiday rafcaankii ay soo qaateen rafcaanlayaasha kala ah cabdifitaah cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige iyo cabdisalaam cabdiraxmaan warsame maxkamaddu waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorashada hoggaanka saxaafadda soomaaliya inaan ugu dambayntii ku guulaysanno in konton weriye aan ka keenno guud ahaan gobollada maaragtay imaamul goboleedyada dalka oo dhan toddobaatan iyo toddoba weriye ayaa waxay ka qayb gashay doorashadaasi shalay ka qayb gashay muxuu ahaa arrimaha codaynta marka howl socotay ahayd waana maaragtay shaqadaa shaqa horey loo qabtay oo aan ka baaraan degnayay noqotay
waxaad sidoo kale maqli doontaan dagaalla ka dhacay gobolka bakool warar kale oo caalamka ku saabsanna waan idiin haynaa marka horese warkii caalamka
madaxweyne donald trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey oo maraykan ah oo booqda waddanka kuuriyada waqooyi kadib markii isaga oo jooga soonka militariga ka caagan ee u dhexeeya labada kuuriya uu u tallaabay dhinaca xadka kuuriyada waqooyi trump ayaa waxaa markii uu u tallaabay xadka kuuriyada waqooyi barbar socday hogaamiyaha waddankaasi kim jong un kadib markii uu gacan qaaday kim jong ayuu madaxweyne trump ku dhex lugeeyey aagga militariga ka caagan ee u dhexeeya xadka dalalka kuuriyada koofureed iyo kuuriyada waqooyi ka hor inta trump iyo kim aysan dib ugu laaban xadka kuuriyada koofureed kulankii maanta ayaa ahaa ama noqonaya kii saddexaad oo ay madaxweyne trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ay wada yeeshaan muddo sanad ah
arrimo isdhexgalay oo la xiriira khilaaf bulshooyinka u dhexeeya gacanka hadalka kooxaha xagjirka kuwaasoo ka jira xadka dalka maali uu la wadaago labada dalee niger iyo burkina faso ayaa noqday dhibaato soo fool leh taasoo dadka khubaradahi ay ka digayaan khilaaf sannado badan ka jiray gobolka ayaa bilihii u dambeeyey cirka isku shareeray arrintaasoo keentay welwel ah in xoogi ammaanku ay u taag waayaan xaalado markii horeba kacsanaa sida laga soo xigtay barta defense web ee laga leeyahay dalka koonfur africa afar iyo tobankii bishan juun meel u dhow deegaanka libtaco ee dalka maali dayuurad helikobtera oo kuwa dagaalka oo laga leeyahay dalka faransiiska ayaa dhaawac loo geystay dartii si khasaba u degtay ururka is faraciisa saxaraha ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi duqeyntaasoo lagu dhaawacay mid ka mid a dadkii helikobterka saarnaa dayuuradda iyo ciidankii saarnaa ayaa qayb ka ahaa howlgal lagu magacaabo barkhaan oo ah howlgal uu hormood ka yahay faransiisku kaasoo ka socda gobolka saaxil kooxaha xagjirka ayaa iyaguna ka faa'idaystay khilaaf muddo dheer ka soo dhex jiray bulshooyinka xadka khilaafkaas ayaa gacanka hadal daran isku bedelay taasoo fursad siisay in kooxaha xagjirkaah ay qortaan dhallinyaro islamarkaasna ay wiiqaan awooddii xooga ammaanka ciidamada booliska ayaa u adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa kumanaan qof oo maanta isugu soo ururay magaalada khartuum si ay uga qayb galaan banaanbax ka dhan ah jenaraalada militariga ah ee awoodda ku qabsaday suudaan goobjoogayaal ayaa sheegay in booliska ay ka hortageen dad badan oo isugu soo baxay degmooyinka bari macmuura iyo arkweyt ee waqooyiga magaalada khartuum sidoo kale booliska ayaa sunta indhaha ka ilmaysiisa ku ganay dad ku mudaharaadayay degmada gadareef ee bariga magaalada caasimadda ah hogaamiyayaasha kacdoonka ayaa sabtidii ku baaqay in maanta magaalada khartuum laga sameeyo banaanbax ay ka qayb galaan hal milyan oo qof si militariga loogu cadaadiyo inuu xukunka ku wareejiyo shacabka dibadbaxyada hadda socda ayaa loo arkaa kuwo tijaabo u ah kooxaha kacdoonka kadib markii ay ciidamada militariga iyo maleeshiya taageersan ay saddexdii bishan juun xoog ku kala jebiyeen dadweynaha mudaharaadka sameynayay howlgalkii saddexdii juun ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan boqol ruux oo rayid ah midowda yurub iyo dhowr wadan oo reer galbeed ah ayaa ugu baaqay milatariga inay ka baaqsadaan wax walba oo keeni kara in la dilo ama la dhaawaco dadka sida nabadda ah u raba inay u mudaaharaadaan
saraakiisha socdaalka ee dalka mexico ayaa sheegay inay dib u celiyeen koob iyo siddeetan muhaajir oo ka yimid dalka haiti kadib markii ay darseen xaaladda amni ee dayuuradii dadkaasi dalkooda ku celinaysay warbaahinta gudaha ayaa werisay in dhowr qof oo u dhashay dalka haiti ay isku dayeen inay ka baxsadaan dayuuradii lagu celin lahaa xilli sabtidii shalay ay taalay gegida dayuuradaha ee gobolka chiapas wargeyska el sol de mexico ayaa qoray in kacdoonkii rakaabku sameeyey uu qaatay afar saacadood halkaasna toban ciidanka booliiska ee mexico ay ku dhaawacmeen mexico ayaa waxaa saaran culays badan oo ku saabsan sidii ay u yarayn lahayd qulqulka muhaajiriinta dalkeeda soo maraya si ay u yimaadaan dalka maraykanka badi muhaajiriinta ayaa ka yimaada dalalka bartamaha amerika inkasta oo ay jiraan kuwa ka yimaada africa asia iyo dalalka karibiyanka galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington aynu ku bilownay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykana ee cagta saara ciidda waddanka kuuriyada waqooyi kadib markii isagoo jooga zoonka loo yaqaano d m z amaba dhulka milatariga ka caagan ee u dhexeeya labada kuuriya oo u tallaabay dhinaca xadka kuuriyada waqooyi trump waxaa markii uu u tallaabay xadka kuuriyada waqooyi barbar socday hogaamiyaha waddankaasi kim jong un warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa si toosa stuudiyaha uga soo gudbinaya waryaheena nuur xasan nuur nuur bukhaari oo stuudiyaha igu heliya mahadsanid sandheere kadib markii uu gacan qaaday kim jong un ayuu madaxweyne trump ku dhex lugeeyey aagga milatariga ka caagan ee u dhexeeya xadka dalalka kuuriyada koofureed iyo kuuriyada waqooyi ka hor inta trump iyo kim aysan dib ugu laaban xadka koonfurta kuuriyada koofureed hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa trump ku yidhi aad baan ugu faraxsanahay in aan mar kale ku arko weligay kuma fikirayn in aan halkan kugu arki doono madaxweyne trump ayaa isna ugu jawaabay in ay sharaf u tahay in uu ka gudbo xadka kuuriyada waqooyi kadibna trump waxa uu ku casuumay kim booqasho uu ku yimaado maraykanka kulanka trump iyo kim ayaa qaatay muddo konton daqiiqo ah inkastoo madaxweyne trump uu sabtidii shalay sheegay in kulanka uu qaadan doono laba daqiiqo intii uu socday kulanka labada hogaamiye madaxweyne trump ayaa wariyaasha u sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi labada dhinac ah oo ka shaqeeya wadahadalada labada dal booqashada trump ee kuuriyada waqooyi ayaa samaysay taariikh kadib markii uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey oo maraykan ah oo isaga oo xafiiska jooga booqday dalka kuuriyada waqooyi haddaba fariin nuuce ah ayay booqashada trump diraysaa waa kan cabdifataax maxamed muuse oo ka facallooda arrimaha caalamka kuna nool dalka maleeshiya waxay diraysaa fariin siyaasadeed oo aan dhihi karno waxa ay guul wax u eeg u keenaysaa maamulka madaxweyne donald trump iyadoo ay jirtay in sanadihii lasoo dhaafay ama sanadkii u dambeeyaba uu donald trump isku dayey inuu noqdo madaxweynihii u horeeyey ee maraykan ah ee xalal waara ka keena xaaladda guracan ee siyaasadeed ee maraykanka iyo north korea udhexaysay waa madaxweynihii u horeeyey ee american ah oo xilka haya oo maaragtay ka gudba meeshan maaragtay demilitarised zoneka la yidhaahdo ee labada dal udhexaysa waqooyiga iyo northka kaas oo maaragtay u muuqda inuu ka dhab in ay ka dhab tahay in xal khilaafka taagan ininka laga gaaro oo ay ugu weyn tahay arrinta laisku mari la-yahay ee nuclearka run ahaantii waxay arrintaasi muujinaysaa marka la eego wadahadaladii singapore iyo kii u dambeeyey xilligii u dambeysay dhacay ee vietnam ka dhacay oo labada hogaamiye ay isla soo qaadeen qaabka ugu sahlan iyo sida maaragtay waqooyiga kuuria ay uga tanaasul lahayd barnaamijkeeda hubka waxkubaada ama nuclearka
kulankii maanta ayaa ahaa ama noqonaya kii saddexaad oo ay madaxweyne trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ay wada yeeshaan muddo sanad ah bishii juun ee sanadkii hore ayay ku kulmeen dalka singabore halka bishii februaayo ee sanadkan ay isku arkeen dalka vietnam aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur nuur bukhaari oo warbixintaasi inala socodsiin ad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal maxkamadda racfaanka gobolka nugaal ayaa diiday racfaanka ay qaateen saddex dhallinyaro ah oo bishii hore lagu helay inay kufsi wadareed iyo dil u geysteen gabadh labayo toban jir ahayd oo lagu magacaabayay caashe ilyaas aadan magaalada gaalkacyo bishii febraayo ee sannadkanna dhacday warbixintaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyaheena nuux muuse birjeeb dhegaysiga maxkamadda racfaanka oo toddobaadkii hore soo bilowday ayaa ugu dambeyn maanta ku raacday xukunkii hore ee maxkamadda darajada koowaad ay ku xukuntay saddex dhallinyaro ah oo ku eedeysnaa dilka iyo kufsigii magaalada gaalkacyo loogu geystay caaisho ilyaas aadan dhallinyarada la xukumay ayaa racfaan ka qaatay xukun dila oo ay ku xukuntay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal bartamihii bishii meey guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka nugaal oo u wakiishay go-aankii maxkamadda garsoore abuubakar cabdinuur jaamac ayaa ku dhawaaqay go-aankii maanta maxkamadda rifcaanka gobolka nugaal xukunkeeda iyadoo xukunkeeda ku salaynaysa shareecadda islaamka waxay xukuntay sidan maxkamaddu waxay diiday rafcaankii ay soo qaateen rafcaanlayaasha kala ah cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige iyo cabdisalaan cabdiraxmaan warsame maxkamaddu waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal sumadiisu tahay m d k yana sagaal boqol lixdan iyo saddex twenty nineteen iyo oo soo baxay labayo tobanka bishii shanaad laba kun iyo sagaaliyo toban waxaa ka furan cabasho maxkamadda sare soddon cisho gudahood waxaa ku saxiixan gudoomiyaha aadan maxamed axmed abubakar cabdinuur jaamac siciid xasan maxamed iyo maxamed jaamac faarax wabilaahi towfiiq xeerlaali ku-xigeenka puntland maxamed xareyd faarax oo saxaafadda la hadlay kadib xukunkii maanta ee maxkamadda racfaanka ayaa sheegay in qareenadii u doodaya saddexda dhallinyaro ay racfaan u qaateen maxkamadda sare waa ilaahay mahadi caaisho cadaalad way heshay maxkamaddii darajada koowaad iyo maxkamaddii raacfaanka oo ah laba maxkamadood oo mawdiici ah way ka heshay cadaalad oo maxkamadda racfaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad balse qareenadii u doodayay xukumanayaasha raacfaan ayay u qaateen maxkamadda sare maxkamadda sare waa mid qaanuuni ah ma aha mawduuci waddadii labadii kala mareen ayay mari doontaa insha allahu tacaala waayo waxaanu ku kalsoonahay caddeemahaanu hayno cid jebin karta qareennaduna uma bisla mana hayaan caddeemo ay ku burin karaan iyo caddeemo ay dib ka keeni karaan intaba waa ilaahay mahadii garowe waxaa ka muuqda roob waa cadaalad cadaalad la'aan waa nolol la'aan caayisho cadaalad bay heshaa iyadoo qabri ku jirta maxkamadda kiiska caasho oo waqti badan qaatay ayaa waxaa dhegeysiga maxkamadda ka qayb galay tan iyo intii ay soo bilaabatay dadweyne badan oo isha ku hayay cadaaladda dhanka garsoorka nuux muuse birjeeb v o a garowe
waa tahay weli wararka maxkamadda darajada koowaad ama racfaanka ee nugaal ayaan ku jirnay dhinaca kalena qareenka saddexda nin ayaa sheegay inay racfaan ay ka qaadan doonaan maxkamadda sare ee puntland cabdulqaadir samakaab ayaa kula xiriiray khadka telefoonka ee garowe waxaana uu weydiiyey qareenka dadka eedeysanayaasha ah tallaabada ay qaadanayaan maxkamadda sare baa loo furan oo rafcaan saddex labaad baa loo furan oo maxkamadda sare ee dowladda puntland ah oo halkaas baan insha allahu rafcaan u qaadanaynaa oo sida qaanuunkuma deeqo qaanuunkaana nafaraya wax anagu aanu iska iyo u isticmaalayno maaha sidee kusoo helaysaan marka caddaymo intaan ka badan oo aad hadda soo weyseen oo aad ku caddaysaan in ragga la xukumo aysan dembiga gelin oo haddee anagu caddaynba kiiskaan anagu caddaynba lama ma aragba qaanuun baanu lena qaanuunkeegu waxbuu caddayn u yaqaan qaanuunka dalkan aanu anagu joogna ee soomaaliya wuxuu leeyahay qaanuun qaanuunka wax lagu baaro buu leeyahay hay-adaha wax baaruu leeyahay yacni male midna meesha ma yaallo waxaana ku yidhi ama aanu anaga noo keenin wax nagu cusub wey dheene waa wax anaga nagu cusub habkaan allianska ah oo dadka dembiga galay maadaama aan cid arkaysay iyo cid oo marag ku ah iyo qiraal la jirin yani habkan analyska waxaan technologiyadan waa wax nagu cusub annagu ma naqaan yani sharaxaadna meh waa meelaha aan kuleeyahay su-aal baanu ka qabnaa oo su-aal badan baanu ka qabnay waxa weeye waa waxan horta yaa qaaday waxan xaggee la geeyey maxaa lagu sameeyey muxuu ka kooban yahay qalabkan see wax loogu baaraa see muxuu yahay sidiisana meesha la geeyey waa xagge waa nairobi waa kenya annaga nairobi mani kenyana mani soomaaliyana marka waxaan jeclaysanay in sharaxaad sharaxaada wax la siina ma arag raggii sooysa ma arag qofkii maxaan ku yidhi qaaday ma aanu arag ninka soo taxliiliyey waxaan ma aanu arag sida wax loogu taxliiliyo ma naqaan yani waa meelahaan kuleeyahay sharaxaad baanu ka rabnay ha yeeshee yani maxkamadu xukunka way ku qaraaray waxweeraradu keentay xukunkaasay gaartay dowladda rafcaan baa looga soo rafcankayaasaanu qaadanayna su-aalahaanu qabnana waxaanu la tegaynaa maxkamadda saraan la tegaynaa insha allah habka d n ega in wax lagu baaro oo caddayn uu noqon karo miyaad diidan tahay adiga anigu waxaan ka ogolahay oo aan aqaan diyaane in dad sinjigiisa qof la barayo sinjiga macnaa qofkan yaa dhalay yacni waxaan u aqaanay shay dadka isdhalay sinjigooda lagu raadiyo wax kan laakiin habka dembiga loogu raadiyo anigu weligay ma maqan racfaankiina labaad ee aad qaadateen maxaad ka rajaynaysaan maxkamadda sare waxaan ka rajaynaynaa insha allahu in oo ay su-aalahaas aanu jawaab u helno kaasina waxa uu ahaa axmed salaad oo ah qareenka saddex nin oo loo heysto dil magaalada gaalkacyo bishii februaayo loogu geystay caashe ilyaas oo ahayd gabar laba iyo toban sano jir ah waxa uu qareenka khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o e da cabdulqaadir samakaab
galab wanaagsan marka la dhegeystaa dhammaantiinba dagaallo goosgoosa ayaa shalay iyo maanta ka dhacay gaarka magaalada xudur ee gobolka boqol kuwaasi oo dhex maray ciidanka dowladda soomaaliya iyo maleeshiyada al-shabaab khasaare nafeed ayaa la sheegay inuu ka dhashay dagaaladan warbixintan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh iskahorimaadka oo ahaa mid xoogan wuxuu gelinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka muuragaabey oo qiyaastii magaalada xudur u jira soddon kilomitir wuxuuna u dhexeeyey dagaalka ciidamada dowladda ee gobolka bakool ku sugan iyo kooxda al-shabaab dhinacyada dagaalamo waxaa kasoo gaaray dagaalka khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira in ka badan siddeed ruux ayaa lagu soo waramayaa in dagaalka ay ku geeriyoodeen kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada dagaalamay waxaa sidoo kale ku dhaawacmay iskahorimaadka labada dhinac in ka badan shan iyo toban ruux gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool maxamed macalin axmed oo v o a la hadlay ayaa sheegay dagaalka inuu bilowday kadib markii ciidamada dowladda ay weerareen deegaanka muuragaabey oo uu xusay in dadka deegaanka lacaga ay ugu qaadayeen kooxda al-shabaab ciidamada dowladda rumahaantii eefarqafood jiire iyo lamama soodo dhaawace iyo lahay ciidamada dowladda afarna geeriyooda nimanka nabadiidka ilaa sideed qoxooda kudhamata ee dhaawac badan ilaa samuel lama qofoodeen walin sheegin marin dhaawaca waa garta marka ma shabaabka weerarka soo qaaday mise ciidamada dowladda ayaa weerarka qaaday nimankaas marka waqtidaanba dhibaateeyaana dadweynihii oo deegaankaas deganaya dhibaato badan jeysideen lankasta lank afar boqol lacag soomaaliya labaatan dollar dhakanta lankin biil oneray dalka ku guuray oo dheeri dhibaatadaasoo waqtidaanba kahaay nimanka diidka dadweynaha reer udur mataqaareed runta armoyo ciidamada dowladda armoyo dhibaatada dowladda shacabka lakahay haysadwaynuna markaas kabacda nimankii uliweyjini ciidamada ayaa raasidan ma ahan markii ugu horreysay muuragaabey uu ka dhaco iskahorimaad u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda mas-uuliyiinta dowladda ayaa u arka muuragaabey deegaan istaraatiiji waxayna aada ugu dadaalayaan in gacantooda uu soo galo inkastoo shabaabna ay ku dadaalayaan inuusan gacantooda ka bixin deegaankaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo mahadsanid catoosh raalli ahasan dheere waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a waxaadna haatan haatan kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo jacfar kukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinbaa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sabtidii shalay ayaa waxaa magaalada muqdisho lagu doortay hoggaanka ururka suxufiyiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimo ayaa mar kale loo doortay xogayaha guud iyadoo guddoomiyena loo doortay abaadir cabdulqaadir cilmi maalin ka hor ayaa ka qaybgalayaashu waxa ay magacii ururka ee ahaa nusoj u beddeleen fisoj oo noqonaya isutagga saxafiyiinta soomaaliyeed haddaba shirweynahaasi doorashada dhacday waxqabadka laga sugayo haddii ay jiraan wax la taaban karo oo uu hoggaanka ururku ku tallaabsaday saddexdii sanno ee uu xilka hayay ayaannu ku eegaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti iigu ah maxamed ibraahim macallimu oo saddexdii sanno ee lasoo dhaafay ahaa xogayaha ururka shalayna mar kale loo doortay isla xilkaasi qaar ka mida weriyayaasha soomaaliyeed oo qadka soo geli doona ayaa iyaguna xoghayaha su'aalo weydiin doona maxamed marka hore soo dhowow ugu horrayntii bal warbixin kooban naga sii shirkan muqdisho idinku qabsoomay aada iyo aad aad u mahadsan tahay walaal saddexdii cisho u dambeysay magaalada muqdisho waxaa ka socday shirweynaha guud ee ururka suxufiyiinta soomaaliyeed saddexdii sanaba mar ayaa la qabtaa oo hogaanka lagu doortaa marka waxay ahayd munaasabadii taa ahayd ee saddexda sano laisugu imaanayey oo dib loogu eegayey siyaasadda ururka suxufiyiinta siduu ku shaqaynayey istaraatiijiyadii haddii wax laga bedelayo haddii dastuurka qodobo ka mid a dib loo eegayo waxaasoo dhan ayaa maaragtay laga wada hadlaa iyo dhammaan arrimaha masiiriga ah sidoo kale arrimaha la xidhiira maaliyadda la xisaabtanka qeybo u qaabilsan ayaa jira oo dhegeysta dhammaan warbixinadii la xidhiira xagga maaliyadda sidoo kale maaragtay waxaa fursad sanadkan aan u helnay in laga hadlo arrin ku saabsan oo ugubnagu ahayd oo markii ugu horreysay wariyaashu ay samaysteen in labaatan qodob ay isku raaceen oo ah somali journalist code of conduct ama anshaxa saxaafadda soomaaliyeed oo ah qodobo aasaasi ah oo maaragtay lama taabtaan ah oo qodobadaas oo ah mabaadi'da guud ee aasaasiga ee suxufiyiinta caalamka o dhan ay qabaan marka guud ahaanba xilligii shirkan uu socday ayaa ay fursad noqotay in laga wada hadlo marka shirka guud ahaan arrimahaas uu la xiriiray iyo doorashada dabcan hogaanka cusub ee saddexda sano ee lasoo maaragtay soo socotaa dabcan ma sahlana in wariyayaal laga keeno gobollada waddanku uu ka kooban yahay oo magaalada muqdisho la isugu keeno arrintaa sidee idinkugu suurta gashay yaase idinka caawiyey aad iyo aad runtii waxaad og tahay saddex sano ka hor markii annagu aan doorashadii kusoo baxnay waxay ahayd mid maaragtay deyn badan loo galay oo maaragtay wakti badan lagu lumiyey dhibaato fara badan ay ka taagneed oo xagga maaragtay aada loogu dhaleecoobay maaragtay arrimihii iyo qabanqaabadii marka si aan waayo aragnimada annagoo ka faaidaysanayna ayaa waxa aan maaragtay door bidnay inaan saaxiibada aan wada shaqayn tala leenahay inaan ka codsanno inay naga taageeraan shirweynaha nasiib wanaag maaragtay wixii aan filaynay oo dhan nooma ay suura gelin laakiin waxaa noo suura gashay inaan awoodno oo caawinaad aan ka helnay saaxiibada wada shaqaynta aan leenahay inaan ugu dambeyntii ku guulaysano in konton weriye aan ka keenno guud ahaan gobolada maaragtay imaamul goboleedyada dalka oo dhan toddobaatan iyo toddoba weriye ayaa waxay ka qayb gashay doorashadaasi shalay ka qayb gashay muxuu ahaa arrimaha codaynta marka howl socotay ahayd waana maaragtay shaqadaa shaqa horey loo qabtay oo aan ka baaraan degnay noqotay marka ma jirin cid gaar oo si gaara noogu caawiso ama dawlad ka tirsan ama hay-ad kaloo hadda aan gaar maaragtay kuwa wada shaqaynta aan la leenahay aanan ahayn waayahay aad baad u mahadsan tahay su-aalo fara badan baa noo harsan waan isku soo laaban doonaa laakiin waxaan jaleecayaa qadka telefoonka waxaan filayaa in weriye jooga magaalada muqdisho aan iraahde magaalada beledweyne uu qadka ku jiro walaal hadday aad maqlayso adigoo magacaaga ku bilaabaya wixii su-aala oo aad doonayso inaad weydiiso xogayaha guud ee ururka ama isutagga weriyaasha soomaaliyeed waad weydiin kartaa magacaygu waa cabdirasaaq axmed xuseen waxaan joogaa magaalada beledweyne run ahaantii waxaan raba inaan weydiiyo xogayaha wariyaasha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa wardoonayaasha waxay la kulmaan dhibaatooyin loo geysto gaar ahaan xafiisyada maamulka dowladda markastana waxay u fudud yihiin ama waxay u dilcan yihiin in mas-uulka ama dadka warka laga sheego la xiro marka labadii sane hadda ugu dambeeyey boqolaal weriye ayaa la dhibaateeyey ururka saxafiyiinta cambaareyn mooyaane wax kaleeto oo wado kaleeto oo sharciya oo dadkaasi looga qaban kara ama mas-uuliyiinta dawladda ahaatee ma u haysaa midda kale waxaan rabaa inaan weydiiyo xogayaha ururka saxafiyiinta magaalada muqdisho ayuu joogaa anigana beledweyne ayaan joogaa marka xafiiska nusej muqdisho oo keliya ama wariyaasha muqdisho bas miyuu u shaqeeyaa aawa goboladii dalka xafiisyadii ay ka furan lahaayeen oo muddo dhowr sanaa hadda uu dhisan yahayna hal xafiisna hadda oon beledweyne iyo deegaanada hirshabelle ku malaha marka taasna maxaa sababa labadaas su-aal ayaan rabbi inaa weydiiyo aad iyo aad runtii warta cabdirasaq waa runtii wariyaasha soomaaliya dhibaatooyin fara badan ayay qabaan markay timaado xariga waxaa jira maaragtay handadaado qaar maaragtay cabsigelin waxaasoo dhan way jiraan oo waa ku raacsanayo waxa uu sheegayo laakiin runtii annagu keliya cabaarayn ma qabane waxaan ka shaqaynaa wariyaashaas siday uheli lahaayeen qareeno difaaca oo waxaa hadda ugu dambeeya magaalada muqdisho lagu xiray cali aadan muuminon maaragtay qareen u qabanay oo aan ka shaqaynay sidii hawsha maaragtay loo difaaci lahaa oo sharciga hortiisaan ku difaacnay kuwa maaragtay saaxiibadeena ee dhaawacmay ayaan u gurmanaa kuwa maaragtay sidaas oo kale ee la xiray qaar baa waxaa la xusuustaa habeen madow xilli habeen bara laga soo sii daayey godka jilco kadib cadaadis iyo maaragtay aan aan aan aan aan dadkii mas-uuliyiinta ahaa xilliga aan la galnay guud ahaan hawshu ma fududa waa runta laakiin intii karaankeenna waxaan isleenahay waa qabanay waxaanan u aragnaa maaragtay su-aalaha noocan oo kale inay dhiirigelin noo yihiin inaan xusuusno inaan hawsheenii aan u taagnaano aad iyo aadaan ugu mahadsan tahay su-aasha labaadoo ahayd xafiisyadiinu kuma baahin weli si guud uguma baahin gobolada dalka waxaan aada uga shaqaynaynay maaragtay inaan wada shaqayn aan la yeelano dhammaan dowlad goboleedyadu hadday ahaan lahayn hadday ahaan lahayn gobolada meelaha hadda u sheegayna waxaan u tagnay tababaro oo aan beledweynaan u tagnay jowhar aan u tagnay weliba ku noqnoqonay meelaha qaarkood laakiin xafiisyada furitaankooda hal uun ma maaragtay nooma suuragelin inaan magaalo walba ka furno magaalada jowhar maaragtay xubin mas-uulka ayaa noo joogtay magaalada beledweyne cabdi macalin oo maaragtay kamid a mas-uuliyiinta sare golaha sare urka suxufiyiinta joogay laakiin xafiis gaara runtii wey kuma lahayn waxaan rajaynaynaa waxaana ugu wacan waa un arrimo dhaqaale la xiriira ila sababto xafiis markaa furto maintainance iyo sii wadid iyo dhaqaalo u baahan yahay waa tala fiican waa raadinaynaa inaan xafiisyo ka wada furno dhammaan laakiin waxaa jira wada shaqayn urro waaweyn oo aan leenahay oo runtii aan wada shaqaynay marka wax badanaa jiro waxaana rajaynaya gobolada kulan inay heerkaa gaaraan oo maamullo waaweyn ay dhistaan waa yahay dabcan weriyaal kalebaa qadka ku jira intaanan u gudbin waxaan jeclahay inaan su-aal ku weydiiyo dabcan hadda waktigii baa dhammaaday maamulka ururka magacii waa la bedelay maamul cusubna waa lasoo doortay inkastoo adiga dib laguu doortay muddadii aad joogteen oo aad shaqaynayseen ma jiraan waxyaabo hadda aad noo sheegi karto aad nala wadaagi karto oo waaweyn oo ururku uu ku guulaystay inuu qabto oo aad ku faani karto markii anagu aan qabanayna waxaan ka bilownay meel cidla ah xitaa ururka xafiis ma lahayn boorsho keliya nin ku watay muddo sanado aada u fara badneyd marka magaalada muqdisho aan joogna xitaa xafiis kuma lahayn waxaan bilownay inaan xafiis u samayno oo aan maaragtay xafiis bilowno wariyaashu hadda waxay leeyihiin meel ay yimaadaan dad baa ka shaqeeya hawlaa ka socoto qof kastoo soomaaliyeed maanta yimaada wuu ku qancaya marka taas lafteedu waxay kamid tahay maaragtay waxqabadkii meela aan weligeed la tegin oo tababaro aanan weligood looga fekerin in xitaa laga sameeyo sida tusaale ahaan tiekl way kamid tahay ayaa dad mas-uuliyiina oo oo ka tirsan muxuu ahaa nusojo uu hogaaminayay madaxa tababarada faarax cumar nuur iyo dad lamida oo maaragtay khubaro ah oo yaqaana arrimaha saxaafadda intay baxeen ay jowhar tageen ay garawa tageen ayay gaalkacyo tageen ayay cadaado tageen gurceel iyo dhusumareed tageen tageen beledweyne iyo jowhar tageen maaragtay xudur iyo baydhaba tageen maaragtay kismaayo marka waxaan rajaynaynaa gobolla aanan tegin on eed ku leenahay sida gobolka gada waa jira laakiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay waa ku soconay duruufaha iyo yaa noo saamixi kari waayey waa ka raaligelinay weliba maaragtay ergadii halkaa ka timid waxaana rajaynaynaa waktiyada soo socda meelaha aan banitaari doono inay kamid noqon doonto haddii eebaydno waad mahadsan tahay qadka waxaa ku jira weriye kale oo jooga magaalada muqdisho haddii aad maqlayso bal magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad qabto ee aad doonaysa inaad xogeeyaha weydiiso kusoo dhawow jacfar aad baad umahadsan tahay magacaygu waa cumar maxamed soomane waxaan kamid ahay wariyaasha telefishinka universal jooga magaalada muqdisho waxaan aada usoo dhaweynaya waan u hambalyeynayaa xogeeyaha ururka saxafiyiinta mudane maxamed ibraahim macalimu oo mar kale dib loo soo doortay su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay waxaa aada u kala durugsan oo meel fog kala tagay wariyaashii soomaaliyeed oo xitaa markii dib loo soo doortay macalimihu qaarkood ay soo baxday in ay weli muujinayaan in ay mucaaradsan yihiin ururkan saddexdii sano ee lasoo dhaafay iyo saddexda sano oo iminka uu dib usoo do loo soo doortay maxamed ibraahim macalimu maxaa uga qorshaysan inuu isu keeno wariyaasha soomaaliyeed oo aada u muuqato in ay ku kala tegeen sidii siyaasiyiinta ay siyaasadda u kala durugsantay oo kale waa waa mahadsan tahay aada iyo aada u mahadsan yahay cumar maxamed soomane wariyaal kala tagsan ma jiraan runtii wariyaasha soomaaliyeed way midaysan yihiin maanta waxaan is oran karaa maaragtay shaksiyaad gaara ama qof oo maaragtay wax tabanaya ama markaa wax doonaya dunidana maaragtay dad iswada raacsan oo boqol kiiba boqol meel isu raacsan ma jiraan laakiin wariyaasha soomaaliyeed waa kuwa meel walba isaga yimid masiirkooda ka hadlaya marka waxaan aaminsannahay in markay timaado arrimaha midnimada wariyaashu aan wax weyn ka qabanay waana sii wadi doonaa ilaa aan gaarno heer qof walba maaragtay uu fikirkiisa la dhagaysto annagu ma diidanin in nala dhaliilo sababtoo ah hawl baan qaadnay nin xil qaaday eed qaad in nala eedeeyo waa rabnaa annagu waxaan sheegaynaa inaan taageersannahay oo aan u ololeynayno oo aan u codaynayno oo aan u qareemayno xorriyadda madax banaanida hadalka marka inaan annagii sidaa maaragtay u halgamaynay inaan annaga dhibsanno qof wax inaga sheegay ma jirto marka waa soo dhaweynaa xitaa qaarkood kuwa nacna mucaarade ee nahambalyeeya ee facebookyada kusoo qora eeaan ma jirin annagoo lama arkin annagoo u jawaabayna weliba qaarkood intaan la xiriirna aan u hambalyaynaa qaarba waxaan dhahnaa warniyo waa nala joogtay maxaad maaragtay noogu iman weyso taladaa haddaad hayso aan noogu sheegi weyso wariyaasha soomaaliyeed sidii ay ahaan jireen iyo maanta sida ay yihiin iyo sida ay isugu duwan yihiin wariyaal soomaaliyeeda caawinaya agoomakii maaragtay dadkii wariyaasha ah oo le maxaan u qabanay wariyaal soomaaliyeeda dad dhaawac lacag u ururiyey xitaa waxaan joognaa heeraan ka maarano in ajnabi iyo hay-adaha caalami ay wax nasiiyaan ogayaha maxaa uga qorshaysan in la kordhiyo xisaabta aqoonta wariyaasha soomaaliyeed oo maalmihii ugu dambeeyey aada u moodo inay soo baxeen wariyaal aan xirfad iyo aqoon buuxda u lahayn mihinada warbaahinta isagana macalin uu dhowr jeer uu kaga hadlay kulamo uu kaga qeybgelayo shirarka warbaahinta ku kordhinayo xirfadda la siinayo aqoonta loo kordhinayo wariyaasha soomaaliyeed jiraan qorshayaal midaysan saddexda sano ee soo socota oo lagu waayi doono weriye lagu dhaliilayo hadal uu ka sheegay warbaahinta ama aad baad u mahadsan tahay macalimu su-aal waa su-aal muhiima dabcan oo in badanna soo noqnoqotay runtii inta saxafi uu shaqaynayo ama inta bani aadam uu shaqaynayo qof maaragtay xeretiraar sameeya ama qalab sameeya waa jiri doonaa tol wada quman cid helaysaa ma jirto tod tol wada quman ninkii doonaa tol la-aan buu dhexlaa qof maaragtay qalloocan waa la heli doonaa laakiin waxaan aaminsannahay in wax weyn ay iska bedeli doonaan anshaxa sababtoo ah hadda markii ugu horreysay ayaan isku raacnay qodobo labaatan qodob oo anshaxa saxaafadda wariyaashu ay leeyihiin oo tilmaamaya si cad wariyuhu waxa uu maaragtay waxyaabaha looga baahan yahay marka tababarada maaragtay waa sii baahin doonaa laakiin waxaa aada muhiima in la xuso maanta in wariyaashii berigii hore dagaalo sokeeyaa waddanka ka jiray jaamacada ma jirin qofku maaragtay afkahanimadiisa ayuu kusoo geli jiray maaragtay saxaafadda laakiin hadda wariyaasha dhalinyarada waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa oo aan arkayba aan aada ula yaabay in qaarkood intay jaamacada dhigtaan qaarna shaqeeyaan oo dad arday ah oo hadda soo baxaya oo aqoon leh oo research iyo maaragtay baxti samaynaya oo aqoontooda kordhinaya inay hadda jiraan waxaa sidoo kale aan aada u bogaadinaya dadka wariyaasha soomaaliyeed waa la iska dhaleeceeya laakiin mararka qaarkood markaad tagto xudur aad tagto ama aad tagto cadaado ayaa waxaad ku arkaysaa weriye soomaaliyeed oon tababar helin oo inta kamera qaatay wax isaga soo duuba ididgareeya isaga codkii sameeya qoraalkii sameeya usoo dira station marka ninka intaada is abaabulay oo maaragtay kartida noocaas muujiyay in la dhaliilo maaha wuxuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo o aqoontiisa iyo waxa uu bartay lagu maaragtay kaalmeeyo haddii bani aadamku qalad waa leeyahay waa aqoon la-aanta iyo waa aragnimo la-aanta ay wax kaga dhiman yihiin waxaa fiican in lagu dhiso runtii laakiin dadka iska dhaliila wariyaasha oo had iyo jeer sheega waxaan umalaynaya inay isku qaldaayaan dadkii maaragtay social mediahii ama warbaahinta bulshada dadka ka hadla iyo saxufiyiintii hadal isaga qaldameen waxaad soo hadal qaaday soomana waad mahadsan tahay waxaad soo hadal qaaday in badanaa la isku qaldo wariyayaasha wax ku soo qora ee baraha bulshada ama intay iyagu isxilqaamaan barnaamijyo soo samaysta ee social mediahana ku faafiya ama baraha bulshada ku faafiya iyo wariyayaasha caadiga ah ee u shaqeeya xarumaha la yaqaano idaacado telefishino websiteyo joornaalo iyo wixii la mida sidee lagu kala sooci karaa sideese lagu kala saari karaa labadaasi wariye wallahi waa run arrintii arrin aada muhiim u ah oo maaragtay in laga fadhiisto oo maskaxdada laysu keena ay tahay sababtoa qof kasta maanta inta maaragtay camera qaatay ayuu wuxuu leeya waxaan ahay youtuber aan ahay markaasa wuxuu ka shaqaynayaa waxyaaba aan anshaxii xitaa dadnimadii iyo diintii iyo qayamkii aan lahayn isagoo doonaya inuu keliya helo dad maaragtay daawada t v-gaas ama muuqaalkaas uu soo dhigay maaragtay youtube-ka isagoo raadinaya marka maaragtay inuu wax ku helo ayuu wuxuu u baabi'inaya qayimkii iyo diintii iyo sumcaddii soomaaliyeed markaasa qofkii waxaad arkaysaa inaan ruksad laga qaadanayn qofkii inaan maaragtay waxyaabaha laga hadlayo mararka qaarkood lagu leeyahay fadeexo maaragtay ba baan soo bandhigaya war dadku waa dad islaama maxay tahay fadeexada la faafinaya iyo fadeexada la sheegaya qof kasta oo maaragtay u asturaa ceeb uu leeyahay qof kale ilahay wuxuu asturaa maalinta qiyaamo marka waxaad moodaa xataa diintii in laga tegay oo diintii ay fahamkeedii hoosto iskaba dhaaf anshixii iyo waxyaabihii aan qoqoranay ee ku saabsanaa xeerkan saxaafadda iyo horumarka maaragtay sida qof caadi a loola hadlo marka sharaftii qofka ayaa lagu xadgudbaya wixii la doonaa la sheegaya marka waxaas wax soo kordhaya way wow phenomena cusub oo runtii u baahan in la address gareeyo dadka oo dhan ay ka wada qayb qaataan sidii waxaas loo bedeli lahaa dadka noocaasna aan loo sii lahayn oon lasii daawan lahayn sababto waxay ka shaqaynayaan waa wax maaragtay qobxi ah waa wax ummadda dhibaato u keenaya marka dadka wanaagsanna waa dhiirigelinaynaa oo maaragtay ka faa'iidaysta fursadaas oo wax wanaagsan bulshada usoo bandhiga ummadda isu keena runtii wax weyn ay kusoo kordhiyeen kuwaasna waa ammaanaynaa ma idiin qorshaysan tahay in aad diiwaangelin samaysaan oo wariyayaasha ee ee ee saxda ah haddii uu saxan yahay ereygaas aadan adeegsanaya lafahantiisa aad ku diiwaangelinaysaan oo aad ku ogaanaysaan runtii intii aan ururka saxafiyiinta aan xogayaha guud ka ahaa wariyaal soomaaliyeed ayaan diiwaan gelinay tira ahaan dadka wariyaasha soomaaliyeed aan diiwaan gelinay dalka ka shaqeeya markii aan saddex sano kahor bilaabaynay ilaa sideed boqol iyo konton sagaal boqol ay ahaayeen hadda tiradii kun ay kor usii dhaaftay kun ilaa boqol kun iyo saddex boqola laga hadlaya magaalada muqdisho keliya afar boqol oo weri ka badan ka shaqeysa waxaa jira qaar badan oo freelancers oo maaragtay iskood u shaqeysta marka wariyaashu way sii kordhayaan laakiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay diiwaangelin ay samayn doonto nusaj mar kale sidii nusaj ay u samaysay fesosh ay samayn doonto ururka isutaga suxufiyiinta soomaaliyeed hadda magaciisa aan qaadana uu samayn doono kadibna maaragtay waxaana ku bilaabi doonaa xubnaha hadda maaragtay shirka jooga toddobaatan iyo toddoba weri ayaa hadda waxaa maaragtay qaatay codad maaragtay kaararkii aqoonsiga ururkaas suxufiyiinta soomaaliyeed wariyaasha soomaaliyeed oo kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa si aan maaragtay kawarqab iyo maaragtay isutaakulayn iyo xiriir aan u wada yeelano qof kasta inuu kaarkaas qaato oo uu soo doonto magaalada muqdishoha maaragtay laga heli doonaa waxaan samayn doonaa laamo gobolada iyo maaragtay maamul goboleedyada oo kaarka maaragtay laga soo diiwaangeliya kadibna halkan looga sameeyo oo loo diro aad baad umahadsan tahay wariyebaa kismaayo qadka kaga jira fadlan haddii aad maqlayso magacaaga iyo halkaad joogto oo kismaayo ah su-aasha aad qabto u gudub mascuud cabdullaahi aadan oo ka tirsan telefishinka universal xaruntiisa kismaayo magaga waxaa kula hadlayo waxaan rabay ibraahim maxamed macalimow aan u hambaliyeyna marka koowaad marka labaad waxaan rabay inaan weydiiyo ibrahim wariyaashu ma inta muqdisho joogto oo keliya ururka suxufiyiinta ma intaasoo keliya ayuu matalaa suxufiyiinta muqdisho oo keliya miyaa suxufiyiin soomaaliyeed ah midda labaad kawarqabka dhanka wariyaasha ee gobolada halkuu idiin maraya waxaa dhacday in annaga oo kismaayo joogna oo jubbaland ku sugan aan helnay waxyaabo kala duwan oon dabcan inaan la wadaagno laakiin xiriirkii ay suurageli weyday in aad noo hogaansataan ama xiriirka aad naga aqbashaan shaktiyan aniga ibraahim waa soo wacay afar weriyo oo la xiray ayaan hadda ka hor ibraahim kala hadlay in xaaladooda la galo waayahay telefoon dib dambe iguma soo celinin ururka suxufiyiinta marka mudane ma intaan muqdisho joogto oo keliya ayaad u taqaanaa markay timaado arrimaha difaaca iyo qariimidda markan annaga xog helno waxaan inta badan baarnaa qofkaasi arrinta lagu haystaa ma tahay arrin saxaafadeed iyo wax uu yidhi iyo wax uu warbaahintiisa ka sheegay mise waa dembi caadi aho qofka caadiga ah haddii qof weriye ah uu maaragtay qof dhibaato kale u geysto ama uu daqro ama uu maaragtay haddee weriye maaha waa dembi dhacay marka dembigana dadkaasuu kala mid yahay marka mararka qaarkood dad baa waxaad arkaysaa kule weriye hebel baa maaragtay xiran war weriye hebel muxuu ku xiran yahan leenaha annagu weriye hebel waxuu ku xiran yahay markaan ogaano inay tahay wax uu isagu qoray ama maaragtay faafiyey ama wax maaragtay la xiriira arrintiisa saxaafadeed ama hanjabaad kale ayaan maaragtay u dagaalanaa oo u qareennaa oo aan had iyo jeer u taagannahay kana hadalnaa waxaana maaragtay laga dheehan karaa oo meel walba hadalkeena uu ku yaalla weriye kasta oo soomaaliyeed haddii lagu xiray kismaayo iyo haddii lagu xiray garawe intuba si islamida ayaan ugu hadalnaa haddaan maaragtay mararka qaarkood uusan akhbaarku naga soo daahin waktiga ugu dhaqsaha badan baan weliba maaragtay samaynaa marka waxaan rajaynaya wariyaashaas adigu aad ka mid tahay waa soo dhaweyneynaa taladiina laakiin inaad idinkuna gacan naga siisaan oo wada xiriirka aan hagaajino oo maaragtay aan wada shaqeyno aad iyo aad aan umahadsan tahay waayahay weriye kalebaa jowhar ka soo hadlaya fadlan magacaaga iyo su-aasha aad qabto
magacaygu waa cabdishakuur shaashaa waxaan ka tirsana ka tirsanahay telefishin soomaaliyeed oo la yidhaahdo c n a iyo idaacad jawar ku taalo la yidhahdo city f m v o a waan salaamayaa wax su-aala ma qabo laakiin waxaan rabaa inaan halkan fariin ugu diro dhammaan wariyaasha soomaaliyeed iyo walaalkay macalimow oo si toosa barnaamijkan ugu jira muddadii saddexda sano ahayd ee aan u igmanay howlihii nusaj wixii uu ka qaban karay waa uu ka qabtay inkastoo wixii annaga aan u dirsanay ama waajibaadkiisu ay ahayd gudan waaye haddii saddexdii sano ay dhammaatayna waxaa dhacday in waktigii uu dhaafay muddo kadibna doorasho uu iclaansaday isaga kadibna wariyaashii uu u arkayey ama dadkii uu u arkayey in ay la fikradda isaga yihiin uu ugu yeero magaalada muqdisho kuwaasi oo aan ka badnayn konton saxafi tirada dhabta ay la xareeyey ama la casuuday waxay ahaayeen toddobaatan weriye waxa codeynayay ama marka laysku darana konton iyo toddoba konton iyo sideed weriyey ahaayeen oo aan dhihi karo ma mateli karaan weriyaal soomaaliyeed oo tiro ahaan kun iyo shan boqol maanta gaaraya oo dalka gudihiisa ku nool oo dalka dibaddiisa ku nool masiirku waxalaana ay yihiin waxay weriyaasha soomaaliyeed oo dhan wadaagaan ma ahayn nusaj urur si gaara ay koox u leedahay ma waxaad ma waxaad qabtaa ma waxaad qabtaa ee dabcan inaad su-aal weydiisaba ahayd ma waxaad qabtaa shaasha in ee weriyayaasha soomaaliyeed oo idil inta meel la isugu keeno ay hoggaan doortaan arrintaasi suurtagal ma kula tahay maya ma qabo waxaan qabaa weriyaasha soomaaliyeed yacni wa wax walba waxaa jiro state iyo waddan la maraa jiro mucalimow saddex sano ka hor waxaan ka mid ahaa dadkii muqdisho ku doortay aniga wariyaashii aan ku joognay muqdisho shirweynihii ugu dambeeyey nusaj ma ahayn toddobaatan qof ma ahayn konton qofna ma ahayn wariyaasha soomaaliyeed waa la isugu keenay waxaa laga talageliyey cid walba oo weriye ah meel kastuu joogo waa laga talageliyey kuwii ay u suurto gashay inay yimaadaan iyo kuwii ay u suurtogeli weyday inay yimaadaan dadka meeshaasi joogay ee saxaafadda soomaaliyeed matelayey waxay ku dhawaayeen saddex boqol oo qof ay ku dhawaayeen oo ka shaqaynaysay iyo waxay ahayd wax loo dhammaa oo lagu qanacsanaa jawharan aniga ka socday arrintaasaan jeclaan lahaa inaan haye haye haye haye macalimo haye haye macalimo hadii laysu keeno isaga ma dooranayaan waaya waayahay waayahay shaasha aan dhegaysano aan aan dhegaysano ee macalimo jirkiisana waa maaragtay waa soo dhaweyneynaa runtii waxaa la yidhaahdaa runtu maaragtay waa biikama dhibcaan shalay waxa uu ka hadlaayo dayntii maalintaa la qaaday yaa dadkii soomaaliyeed ee hoteelada lahaa ee laga qaaday maanta u qaylinayaan oo cid xataa maaragtay arrintoodii iyo lacagtoodii bixisaa male marka ma qaladkii mid lamid ahaan ku celinaa isagaa kamid a dadka xubnaha weligiis shaasha waa nin saaxiibkeena waa nin aan isku magaalana aan aada u jeclahay weriyo fiicana ee hal maalin xitaa kaarka lacagta yara lagu qaato xataa mausan dhiibin marka sidee ku sheegan karaa xubinimo saddex sano kadib hadduuna wax ku darsanin marka dadka waa dadkii xubnaha ka ahaa ee ururka ka warqabay ee walaalkood caawinayay marka waxaan rajaynaya weli fursaddii waa u furan tahay inuu maaragtay u qaato wariyaasha soomaaliyeed ee magaalada jowhar ka yimid ee isaga matalaya shalay isagaa matalayay maantana iyagaa matalaya marka in maaragtay uu arrinta sidaa u fahmo waxaanan jeclaa lahaa in qof walba runta uu taabto ee ay noqonin maaragtay eed eed iyo iska dhici anigu waa inaan joogaa taas haddee qof suuragal maaha magaaladu ka hadlaayo anaa ka imid magaalada jowhar anaa ku dhashay anaa matalay waxaa matalayay dad kale oo oo maaragtay ka socda sideed qofoodaa ka timid marka dadkaas hadduu leeyahay ma ahayn inay tagaan aniga waa inaan tagaa runtii hada waxay noqonaysaa qof maaragtay shaksiyadiisa wax u raadinay aadaan usoo dhaweyneynaa taladu waa waa waa leeyahay fikirkiisana waa ku saxan yahay waxaanan jeclaanaya arrimaha noocaas oo kale inaan ka wada hadalno waa mahadsan tahay shaashaan wuu ku maqlayaa waa mahadsan shaashaa adigana waa mahadsan tahay laba su-aaloo degdega baan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo macalimo maxaa aada u bedesheen magacii ururka muddo badan ayaa maaragtay doodaas macnaha bedelitaanka magaca ay soo jirtay tan iyo bilowgii maalintii xilka aanu qabanaynay laakiin haddee wariyaashii soomaaliyeed annaga magacay markaama noo dhiibeen ayaa kaa ahaa marka waxyaabaha ugu waaweyn ee loo dhiibay maaragtay ama loo bedelay waa in dhammaan soo jeedintii wariyaashu ay maaragtay xal noqotay in wariyaasha go-aankooda la qaatana ay qasab noqotay runtii wadanku waxa uu noqday nidaam maaragtay federaala adigu way isbedelayaan maaragtay maalin walba wakti marka la gaaro magacyadu si unbaa maaragtay mararka qaarkood ay u bedeli karaan iyagoo duruufaha ku saleynaya marka hay-adaha waaweyn ee adduunka maanta ka shaqeeya ee ururka saxaafadda waxaa kamid a hay-adda la yihahda i f j i f j waa caalamka dalkiiyo dalalkii isku tegay ee waa federation waxaad soo hadal qaaday i f j oo kale hay-adaha caalamiga ah ee arrimaha saxaafadda ka shaqeeya ee aada isku mihnada tihiin sida i f j oo kale c p j oo kale r s f oo kale xiriirka idinkala dhexeeya intuu la-egyahay aada iyo aad runtii markii aan maaragtay ururkan qabanay xitaa hay-adihii ugu horreeyey localka ahaa yaa nala yaabay oo waxay yidhahdeen maaragtay de magacan waa mid maaragtay aada u wasaqaysana maxaa maxaa idin dhibay maxaa tihiin marka aada iyo aaday maaragtay noogu qaadatay wakti dheer inaan shaksiyadeena iyo waxa aan nahay iyo hadafkeena aan isbarno maanta nasiib wanaag maaragtay waxaan wada shaqayn la leenahay midooda yurub qaramada midoobay hay-adaha waaweyn ee maaragtay ama safaaradaha waaweyn ee wadanka ka shaqeeya ee safaaradda ingiriiska ay kamid tahay howlgalka maraykanka uu kamid yahay u s mission la yidhaahdo yaan wada shaqayn buuxda la leenahay markay timaado arrimaha caalamiga c b j had iyo jeer maalin walba maaragtay arrimahan ka wada shaqaynaa r s f baa hadda wada shaqayn fiican aan leenahay marka xiriirka soomaaliyeed ay la leeyihiin caalamku aada u kordhay hadda mar dhaweyd waxaan tegay shan dal oo yuruba waxaan la kulmay ururada suxufiyiinta ahayd oo runtii si la yaab le noo soo dhaweeyey iyagana sponsor gareeyay marka waxaad fahmaysaa in hadda aan maaragtay wax weyn ka bedelayno markay timaado xiriirkii maadaama aan ku guulaysanay wax badan inaan ka bilowno gudihii marka hawshu waa bilow insha allah waxaan rajaynaynaa saddexda sane soo socota oo aan maaragtay ii noqon doonto markii ugu dambeysay ee aan anigu aan suxufiyiin soomaaliyeed maaragtay hogaamiyo maadaama uusan ii ogolaanaynin nidaamka iyo dastuurka aan leenahay inaan laba jeer ka badan soo sharxo waxaan s intaa waktigaa gaaban aan qaban doonaa intii karaankayga ah wax badanna waxaan jeclahay inaan ka kordhiyo anoo kaashanaya wariyaasha soomaaliyeed keligay wax ma qaban karo laakiin waxaan rajaynayaa saaxiibada inay caawin doonaan maamulka dadka laygu doortay guddoomiyihii cusub uu kamid yahay maaragtay gudoomiye ku-xigeenadu ay kamid yihiin inay qayb igaal qaban doonaan guddiga fulinta ee la shaqayn doona marka xafiiska dadka nooga shaqeeya inaan dhammaanteen isku xirno oo aan noqono dad marka hore iyaga maaragtay wada shaqayn leh kadibna u shaqeeya suxufiyiinta soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkanna intaa ayaan ku soo gebagabaynaya barnaamijka waxaa iigu marti ahaa xogayaha guud ee isutagga wariyaasha soomaaliyeed ee fesoj oo la odhan jiray nusug hase ahaatee shirweyne ka dhacay magaalada muqdisho magacii looga beddelay islamarkaana hoggaan cusub oo macallimu uu ka mid yahay dib loogu soo doortay intaynu barnaamijkan la mida mar kale dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo waad mahadsantahay gudub
aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kuukaayo inoo soo diyaariyey soona jeedinaya barnaamijka wicitaanka dhegaystaha xogayaha guud ee ururka o n l f cabdiraxmaan maxamed sheekh mahdi oo booqasho ku jooga dalka maraykanka ayaa sheegay in ururkooda ay shirweyne looga hadlayo arrimaha gobolka soomaalida ay ku qabanayaan magaalada denver ee gobolka colorado ee dalkan maraykanka xogayaha o n l f oo u waramay wariyaha v o eda ee gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa sidoo kale ka digay halista ka imaan karta xasilooni darida ka dhalatay dhacdooyinkii u dambeeyey ee gudaha ethoobiya guud ahaan marka hore waxaan soo booqday beesha ballaaran ee soomaaliyada ee ku nool muxuu ahaa minneapolis iyo qeybo kamid a yani wadanka united states of america ujeedadeena waxay ahayd laba laba laba ay lahayd mid jirka inaan ka qayb galo midda labaadna inaan la kulmo muxuu ahaa jaaliyaadkii halkan joogay iyo marxaladda geeska africa uga waramo guud ahaan shirka denver waxaan ugu talagalnay in mowqifka jabhadda ku aadan geeska africa iyo gaar ahaan dalka etoobiya inaan yani aan u bandhigno ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan muxuu ahaa jaaliyaadka degaanka kasoo jeeda midda labaadna waxay ahayd yani iyadoo aqoonyahan badan oo kale soomaaliya halka iman doona in laisku afkaar weedaarsado yani isbedelada ballaaran geeska africa ka dhacay oo saameyn doona dhammaan dalalka geeska africa soomaali meel kasoo degtoba anagu maadaama geeska africa aan dalal badan ka degannahay yani wax kastoo dal ka dhaca inta kale way saameynaysaa marka effectka ay ku yeelan karto mustaqbalka ummadda soomaliya geeska africana in laga baaraan dego laisku afkaar laisku weedaarsado saasay ujeedadu ahayd waxaa jirta inaad heshiis la gasheen dowladdan dhalatay cusub ee etoobiya ee isbedelkan yimid halkuu ku dambeeyey heshiiskii aad dowladda etoobiya la gasheen heshiiskaasu qeybihiisa hore wuu fulay xabad joojin baa dhacday labada dhinac ilaa hadda wax dhibaata kama dhicin midda labaad yani barnaamijyo ayaa lagu heshiyey oo sida jabhaduna xaq u leedahay si nabadgelyo ah ujeedooyinkeeda siyaasadeed loo asaasay ku fushato taasna si fiican bay u socdaan oo ilaa hadda wax caqabada kama hor imaan guud ahaan de isbedel walba oo dhacana dee transition weeye oo transitionka iyo changeku ama isbedeladu waxyaaba badan bay keenaan laakiin gobolka Soom- dal- dalka soomaalida ee hadda etoobiya maarata hoos yimaada waa meesha ugu degan dhammaan yani qeybaha kaleo etoobiya n qeybtaa yani wadahadalka iyo nabadda halka ka dhacday baana sabab u ahayd marka waxaan rajeynayna inay kasii wanaagsanaato hadduu ilah yiraahdo siduu idinku muuqdaa marka adinka ka urur ahaan mustaqbalka dowlad deegaanka soomaalida aad baan runtii rajo weyn uga qabnaa in yani nabadda halkaa ka xasishay inay saamayso dhammaan geeska afrika waayo waxaa sal u ahaa saad la socotaan khilaafaadka u waaweyn ee ka dhaca dalka etoobiya waxaa sal u ahaa qadiyadda soomaaliyeed oo muddo badan socotay ee halkaasoo herdan badan uu ka dhacay dowlado ajnabi ay kasoo qayb galeen ilaa dowladda soomaaliya dowladda etoobiya isugu dhaceen marka halka hadday nabad ka xasisho waxay saameyn ku yeelanaysaa horumarka iyo geedi socodka ee dhammaan shucuubta soomaalida geeska afrika ku nool min kenya soomaaliya jabuuti iyo een, dalkan soomaaliyada etoobiya hoos yimaada marka waxaan aad u aragnaa inay muhiimad weyn u leedahay faa'iido badan ay ka dhalan doonto nabadaas waxaan u aragnaa mustaqbalka inay u horseedi doonto xasilooni weyn oo gobolka guud ahaan ka dhalata geeska afrika waxaa jirta eh, dhowaantan in ay dhacdooyin eh, ka dhaceen qulqulatooyin ah wadanka etoobiya eh, taliyihii ciidanka la dilay sidoo kale gobolka amxaarada afgambi la isku dayey eh, ka urur ahaan adinku arrimahaas sidaad u arkaysaan in guud ahaan waxaan etoobiya la yirahdo waxay ahayd imberadoriyad xoog la isugu keenay marxalado badan bay soo martay ee waxaa u dambeeyey marxaladii sagaashan iyo kowda dhacday ee ahayd in shucuubta guud ahaan la ogolaaya katashigooda inay ismaamulaan taasoo aan dhammaystirnayn unfinished business la yiraahdo ayaad mooddaa inay heer labaad gashay oo ahayd yani maamulkii yani ca- muddada badan dhibka ku hayay markuu meesha ka baxay maamulkan cusub ee abiy axmedna uu ballan qaaday dimuqraadiyad iyo dadku inay si xora ay siyaasadooda u fushan karaan isbedeladu mar walba waxay keenaan maarata khilaaf iyo kala ra'yi duwanaan ee waadna moodeysa in waxaan wax wax u eg soo socdaan waana rajaynaynaa kuwan iyo kuwa ka adagba inay mari doonto waayo isbedel eh, wadan sidii muxaaha en- en, dhalada gaaska haddii inta la caburiyo la la gilgilo marka dambe way qarxaysaa yani etoobiya saasay ku socotaa waana wax naturala geeska africa oo idil waxaa soomaaliya ku dhacay kenya wadageed wixii ka dhacay marka yani isbedelada ballaaran ee adduunka ka socda unbay ka mid tahay yani waa la mari doonaa xiriir talbur yani qas ah oo turbulent waa la mari doonaa waxaan laga yaabaa yani in isbedel ballaaran uu ku yimaado waana rajaynaynaa anagoo ka soomaali ahaanna waa waxyaabaha hadda nagu kalifa waagi dhowt inaan nabadda deg dega galno waayo waxaan rabnaa inaan u diyaar garoon hadduu isbedelo waaweyn dhacaan laakiin etoobiya weli ma degana marxalad bay maraysaa En laba ra'yi baa yaalla etoobiya oo aad isaga soo horjeeda mid waxaa weeyaan shucuubtii la cadaadin jira oo ay katashigooda iyo federalismka ku dagaalamaya iyo qowmiyado kaloo doonaya waxii hore inay soo celiyaan nostalgiyadii hore taasaa yani waxaan aad moodaa inay saldhig u tahay laakiin waxaan xaqiiqa ah yani boqolkiiba toddobaatan shacabka etoobiya inuusan aqbali doonin in federalismka iyo dadka yani ay katashigooda ay yeesheen self ruleka ah marka arrintaas waa waa very waxay waa waa very turbulent laakiin waxaan rajaynaynaa inay yani ma- maskaxdu shaqeysa ay si nabadgelya arrintaa ay ku dhamaato ummado xaqoodana aan la taaban Eh, ka soomaali ahaan deegaanka soomaalida ma laga yaabaa inay dhacdooyinkani saameeyaan En dhinac bay ka saameynayaan waayo military xoog badan etoobiya degan deegaanka soomaalida En shucuubta hadda yani herdanku dhex marayna waxaa weeyaan militariga way ka kooban yihiin marka qas noocaas oo kale xagga inuu ka yimaado waa laga yaabaa xagga militariga etoobiya gudahooda in hadduusan ka imaan laakiin qashacaan soomaalida waxaad moodaa inaan ka babcannahay khilaafka asaga ah in guud ahaanna dee hadda shacabka soomaalidu mabdaa waxay taageersan yihin federalismka marka hadba ciddii federalismka taageereysa unbay xaggooda yani marayaan marka wixii ka dhashana inay saameyn ku yeeshaan waa laga yaabaa laakiin dalkeenu waa degan yahay shacabka iyo dadka jooga iyo dowladda joogta wax dhiboo weyn oo ka dhexeeya ma jiro marka waxaan rajaynaynaa waxa ugu yaro saameyn ku yeesha laakiin dee maadaama etoobiya santarkeeda uu buuq ka taagan yahay hadda xagga dagaalo ka dhacaan buuq ka dhacaan saameyn bay ku yeelan doontaa laakiin internal kama dhalanayso xaggeena xagga soomaalida Eh, dhinaca kale waxaa jirtay in eh, colaad ay u dhexaysay oromada iyo soomaalida oo meelo kala gedisan ay dagaalo ka dhaceen marar badan colaadaasi xal ma loo helay En shacabka soomaalida iyo shacabka oromada waa dad asalkooda isku nooca oo kushitig wada ah dad walaaloo degaan deganaa kuna kumanaan sano weeye waa laga yaabaa sida qabaalka soomaalida gudahoodaba yani dad degaanka mar walba in ceelal iyo biyo iyo lasku qabsado laakiin dhibka weyn ee dhacay sanadihii soo dhow saddex sano u dambeysay ma ahayn dhib labada shacab ka dhacay wuxuu ahaa dhib ay abuureen maamuladii meesha ka jiray oo maamulkii meesha hadda ka tegay ee laga qaaday uu markii kacdoon uu ka dhashay oromada iyo xagga soomaalidaba uu civil waa shacabka ka dhex abuuray marka isbedel weyn baa hadda markii isbedelkan cusub yimid yaa yaa kusoo kordhay yani labada dhinacba dareen xoog laa jira yani in walaalnimada lasoo celiyo wadahadallaa socda khilaafaad way jiraan dhul iyo lasku haya laakiin mabdi'iyan yani forceka riixayay in colaad labada shacab ay ka dhaxat meeshuu ka baxay En odayaashu dhowr goor bay kulmeen En- en dowlado degaanadu way kulmeen xisbiyada iyo jabaduhu way kulmeen inkastoo sidaan jeclayn weli progress weyn aan loo gaarin laakiin waxaa weyaan colaadii ahayd la abuurayey meesha way ka baxday Eh, laakiin effectskeedii waa weli socda En- waxaana waxay sal ku leeyihiin cadaalad haddii la helo colaad bay ka baxaysaa meesha dadka soomaalida waxay yaro dareemayaan marar badan in artitret dhulkooda lagu hayo qolyaha kalena dareenka asagana wuu ka jiraa marka annagu kale kajabad ahaan waxaan aada usoo dhaweynaynaa wada hadal iyo si negotiation iyo is-afgarad ana xal xoog laguma gaaraya marka waa dad walaala waa dad isku mustaqbalka oramada soomaalida marka waxaan rajeynayna in nabada ku dhamaata laakiin soomaalidu kulley ayadan laftooduna waxaa weya godobaboodan bay dareemayaan maadaama awoodda dowlad laga haysto marka dowladdana xil weyn baa ka saareen centraalku inay cadaaladda sugto
waa hagaag dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a washington kaasina waxa uu ahaa wariyaha v o ed maxamuud mascade oo magaalada minneabolis gobolka minnesota ku wareysanaya xogeyaha guud ee ururka o nlf cabdiraxmaan maxamed sheekh haatanna kaalimihii heesaha heestaasi dabacsan iyo codka macaan ee farxiya fiska ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii galabnimo ee aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaan idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana waxaa hagayay bashiir abikar tan iyo kulan dambe dhegaystayaal nabadgelyo